halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka ood nagala socotaan caalamka oo dhan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti labaatanka bisha februaayo sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haruun macruuf iyo sahra ciidlano
qodobada aad idaacaddeeda saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida sharci cusub oo dhinaca fiisaha ah oo maraykanka uu soo saaray iyo sida uu u saamaynayo soomaalida wadamada carabta ah iyo iiraan oo soo raacda tusaale ahaan syria ciraaq iiraan suudaan soomaaliya libiya iyo yeman haddii aad u socdaashay wixii ka dambeeyey labada kun iyo kow iyo tobanka bishii maarso waxaa qasab kugu ah inaad viisa u doonatid safaaradda online kama samayn kartid halka ayaa isbeddelku weyn ka dhacay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dibadbaxyo ballaadhan oo ka dhacay dalka masar qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
hogaamiyaha mucaaradka ee dalka ugandha kiisa bazigiya ayaa la qabtay markii labaad maalintii jimcihii iyadoo doorashada waddankaasi ka dhacdayna uu kaalinta labaad ku jiro uuna ka horeeyo madaxweynaha waddankaasi yuweri museveni dad goobjoogayaala ayaa sheegay in mister bazigiya iyo xubnasar oo ka tirsan xisbigiisa lagu magacaabo golaha isbeddelka dimuqraadiyadda lagala baxay xarunta dhexe ee xisbigaasi ee ku taalla magaalada kampala booliiska ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa ku riday dhismahaasi kadib markii xubnuhu ay isku dayeen inay qabtaan shir jaraa'id oo ay kaga hadlayaan wax istabamarin la sheegay inay ka dhacday doorashadaasi booliisku waxay sheegeen in mister kiza bazigiye loo xiray sababtoo ah wuxuu qorsheynayay sida ay sheegeen inuu ku dhawaaqo natiijada doorashada taasi oo kasoo horjeeda sharciyada doorashada afyeenu hadlay booliiska fred enanga ayaa u sheegay wakaaladda wararka associated press in basigya la geeyo gurigiisa islamarkaana aysan xayiraad saarnayn dhinaca socodka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa isagu walaaca ka muujiyey xariga basigye waxaana ugu baaqay madaxweyne museveni inuu wax ka qabto ciidamadiisa amniga john kerry ayaa khadka telefoonka kula hadlay mister museveni jimcihii waxaana uu sheegay in tallaabooyinka ay qaadeen ciidamada amnigu ay su-aal gelinayaan sida dowladda ugandha ay uga go-an tahay inay qabato doorasho cadaalad ku dhacda kerry waxa ugu baaqay museveni sidoo kale inuu soo afjaro xayiraadda la xayiray baraha ijtimaaciga iyo weliba lacagaha la isugu gudbiyo telefoonada madaxa dhinaca xiriirka ee dowladda ugandha ayaa wuxuu sheegay in baraha ijtimaaciga loo xayiray sabab oo dhinaca amniga dowladda maraykanka ayaa si weyn u cambaaraysay weerar lagu qaaday xarun qaramada midoobe ay leedahay oo ku taalla makalal oo ka tirsan dalka south suudan halkaasi oo lagu dilay qaar ka mida dadkii barakacayaasha xaruntaasi gabaadka ka dhigtay islamarkaasina la gubay waxna laga bililiqaystay xaruntaasi oo u adeegaysay in ka badan afartan kun oo dhibanayaal ay dagaalada waddankaasi ka socda ay saameeyeen war-saxaafadeed ay soo saartay la taliyaha amniga qaranka maraykanka susan rice ayaa lagu sheegay in askar tiro badan oo ka tirsan ciidamada dowladda south suudan ay gudaha u galeen xaruntaasi oo ay rasaas ku fureen dadkii shacabka ahaa ee halkaasi gabaadsanayay waxaanay war-saxaafadeedkani intaasi lagu daray in mas-uuliyiinta maraykanku ay ugu baaqayaan dowladda south suudan inay si deg dega ay u samayso baadhitaano la xidhiidha ciddii ka dambeysay rabshadahaasi islamarkaana cadaaladda la horkeeno warkan ayaa lagu xusay in dowladda maraykanku ay tacsi u dirayso ehelada dadkii ku waxyeeloobay weerarkaasi gaar ahaana howlwadeenadii gargaarka ee halkaasi ku dhintay ugu dambeynna waxaa dhammaan xisbiyada ka jira dalkaasi south suudan amaba garabyada ishaya loogu baaqay inay ka qayb qaataan deminta rabshadaha iyo saldhigga nabadgelyada madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan jimcihii shalay isagoo uga tacsiiyey qaraxii lagu dilay siddeed iyo labaatanka qof ee toddobaadkan ka dhacay magaalada ankara aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadleen sidii loogu baahan yahay inay iska kaashadaan xaaladda waddanka syriya afyeenu hadlay aqalka cad ayaa sheegay in faahfaahinta telefoonkaasi ay ku wada hadleen kahor dambe la baahin doono dhinaca kalena madaxweyne erdogan ayaa sheegay inuu wadahadalka kusoo qaaday in kooxda kurdiyiinta ee syriya ee lagu magacaabo y b j ay weerarka u adeegsadeen hub uu bixiyey maraykanka dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaysan y b j u aqoonsanayn inay tahay argagixiso oo ay muhiim u tahay la dagaalanka isis afiyeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in maraykanku aysan wax hub ah siinin y b j isagoo intaas ku daray inaysan haynin wax caddaynaya in y b j ay hub u gudbinayso ururka kale ee lagu magacaabo p k k
wasaaradda cadaaladda ee dalkan maraykanka ayaa ku amartay xaakin maxkam xukun maxkamadeed inuu si deg dega amar ugu siiyo shirkadda apple in ay furto telefoonka uu lahaa ninkii ka dambeeyey weerarkii bishii disembar ka dhacay magaalada san bernardino ee gobolka california dacwad ay qareennada wasaaradda cadaaladdu u gudbiyeen ayaa si weyn u dhaleecaysay jawaabta uu madaxa shirkadaasi apple tim cook uu bixiyey islamarkaana uu ka bixiyey amarka ka soo baxay guddiga maxkamadeed ee uu sheegayo in uu diiday waxaanay qareennadu sheegeen in apple halkii ay gacan ka geysan lahayd baadhitaanka weerarka si argagixiso inay diideen amarka maxkamadda si ay u ilaaliyaan xogta macaamiishooda oo keliya apple ayaa ku doodaysa in hay-adda f b i du ay doonayso in barnaamij gaara ay u samayso furista telefoonkaasi taasina ay daciifin karto difaacyada dhinaca amniga ee ka hortaga in la jabsado shirkadaasi dhegaysi maxkamadeed ayaa qorshaysan inuu dhaco marka ay taariikhdu tahay laba iyo labaatanka bisha maarch ee soo socota looyarada shirkadaasi apple ayaa laga sugayaa inay jawaabtooda amarka maxkamadda guddigaasi ay gudbiyaan toddobaadka dambe
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america wasaaradda arrimaha gudaha maraykanka ayaa dhowaan soo saartay sharci cusub oo faraya in wadamada soomaaliya yeman iyo libiya ay ku biireen dalalka walaaca laga qaba ammaankooda taasi oo lagu soo rogay qaabkii dalalkaasi qof lagu soo rogay qofkii dalalkaasi u safra shantii san ee ugu dambeysay ee haysta baasaboorka siddeed iyo soddonka waddan ee maraykanku u ogol yihiin in laga khafiifiyo nidaamka ay ku helaan fiisaha ama talkugalka maraykanka inay mari doonaan baadhitaan dheer islamarkaana ay tegi doonaan safaarad ama qunsuliyad ugu dhow si ay fiisa u dalbadaan islamarkaana ay bixiyaan lacag gaaraysa boqol iyo lixdan dollar dadka arrimaha socdaalka falanqeeya ayaa sheegay in arrintani keentay weeraradii argagixisada ee ka dhacay magaalada baris iyo san barandino ee gobolka california dalka maraykanka markaana ay tallaabadan looga dan leeyahay in aada loo baadho dadka dalkugalka doonaya si ay u yimaadaan maraykanka saare cidla nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay saameynta ay ku yeelanayso dadka soomaalida ah cabdinaasir ismaaciil soola oo ah suxuufi madax bannaan kuna sugan magaalada london waxay ugu horreyntiina weydiisay inuu balfaahfaahiyo sharcigan cusub iyo wadamada uu saameynta ku yeelanayo aad ayaad umahadsan tahay fursaddan qaaliga ugu horeyn arrimahan waxay bilowdeen kadib markii dhowr iyo toban sano ka hor weerarada lagu qaaday waddanka maraykanka oo la dhisay islamarkaa homeland security oo hay-adda u qaabilsan nabadda ee waddanka maraykanka ayaa waxay sameeyeen inay yidhaahdaan wadamada intooda badan yurub e eu laisku yidhaahdo isku barwaaqo sooranka reer yurub ah iyo waxaa soo raaca waddanka taiwan singapore new zealand australia chile iyo brunei ayaa soo raaca inay u sameeyeen system la yidhaahdo visa waver program kaasoo ah in aan lagaa doonin inaad safaarada aad u tagtid oo waddanka maraykanka intaadan iman ka hor aad tagtid internetka online aad samaysid islamarkaana dhowr saacadood kadib laguu soo ogolaado lagu yidhaahdo waa laguu ogol yahay waddanka maraykanka waa inaad soo gashaa laakiin ma jirto systema kii hore oo qofku intuu kasoo socdaalo london ama belgium ama faransiiska uu iska tegi jiray maraykanka erbaro lagu dhufan jiray isbedelka ugu weyn kaas ayuu ah marka hore kadib waxaa dhacday labaatankii bishii november sanadkii hore waxaa soo baxay islamarkaana la hirgeliyey sideeddii bishii december labada kun iyo shan iyo tobankii in la yidhi dadka haysta baasaboorada freega kusoo gala oo onlineka visa waverka kusoo gala haddii ay tagaan wixii ka dambeeyey march labada kun iyo kob iyo tobanka wadamada kale ah syria ciraaq iiraan iyo suudan waxaa lagu soo daray wakti aada u dhow khamiis sideed iyo tobankii bishii february labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa waxaa lasoo raaciyey soomaaliya libiya iyo yemen marka waxaa qasab ku ah in ay visa u raadsadaan ama u doontaan safaaradda maraykanka ama konsulka maraykanka ee ku taalla waddanka ay degan yihiin marka marka lagu soo daro waxay noqonayan wadamadi waxay isku noqdeen runtii wadamada carabta ah iyo iiraan oo soo raacda tusaale ahaan syria ciraaq iiraan suudan soomaaliya libiya iyo yemen haddii aada u socdaashay wixii ka dambeeyey ko- labada kun iyo kow iyo tobanka bishii maarso waxaa qasab kugu ah inaad viisa u doonatid safaaradda online kana samayn kartid halka ayaa isbeddelku weyn ka dhaca sidoo kale canada ayaa iyadana wax ka bedeshay haabka socdaalka iyo dadka soo geli kara wadankeeda Eh, runtii wadanka canada aada ayay eh, u qusaysaa arrintan eh, sidaan la socono eh, jaaliyadda soomaalida ee u badan eh, waxay ku nooshahay eh, wadanka canada dad badan ayaa ku nool u safra marka arrinta canada xoogaa waa ka yara duwan tahay Eh, canada waxay ahayd awal wadamada qaarkood way geli jireen markay ka degaan garoomada eh, toronto ama ay ka degaan eh, caasimada ottawa ama meel walba ay ka degaan visa ayaa lagu dhufin jiray oo ama dalxiis ama ganacsi waxay ahaato shan iyo tobanka maarso oo iminka ah bisha soo socota oo labaatan maalmood wixii ka dambeeya ah waxaa loo baahan yahay inay sameeyaan visa waiver program oo onlineka marka laguu ogolaan maayo baasaboorada yurub iyo baasaboorada kale haddii aad wadatid in aad u safartid adigoon laguusu ogolaanin runtii tan canada xilligii aan baaritaankan sameynayay waan dalbay afar saacadood ka bacdi waa liisoo ogolaaday marka way ka yara ka ka yara fududahay haddii loo eego tan maraykanka oo kale marka haddii laguu soo ogolaado oo baasaboorka uu kaa lumo ama baasaboorka uu kaa dhaco waa inaad mar labaad aad doonataa marka baas kii hore lagugu siiyey oo kale kuma safri kartid marka waxaa qasab kugu ah baasaboorka lagugu siiyey inaad ku safartid hadduu kaa dhaco waa in mar labaad aad dalbataa e sideed u malaynaysaa dadka soomaalida inay arrintaasi u saameynayso oo e, isku socodkaasi aadka loo xadiday oo dabcan haddii maraykanka oo dunida ugu weynay uu maanta tallaabadaa qaado laga yaabo wadamo badan oo yurub u badana inay kaga daydaan Eh, runtii eh, aada ayay u adag tahay Eh, waxaan ahay shak- eh, shaksi runtii aada u safra oo oo shaqooyinkan qabto safaro badan ayaan galaa oo wadamada eh, asia la yidhaahdo bariga dhexe meel walba wadamada carabta north america meel walba runtii eh, safarku aada ayuu u adkaaday Eh, waxaa laga yaabaa basaboor adigoo aada leedahay oo aad wadatid oo magacaagii sawirkaagii waxba ku dhegan yahay haddana in lagu istaajiyo eh, si gooniya lagu baaro dadka eh, eh, runtii da-dooda udhexay sideed iyo toban ilaa iyo afartan ayaa inta badan aada loo eegtaa marka eh, safaradii la yaqaanay oo tikidkii laiska jiran jiray o iska bixi jiray aada ay u adkaaday tusaale ahaan hadda waxaa ka dhacaya wadanka maraykanka oo kale ugu dambeyntii en, cabdinaasir oo adigu maadaama ood aada u safar badan tahay marnaba ma kula kulantay caqabad dhinacaasi safarada ah oo erboodyada aad kala kulantay in waxyaaba en, ama baaritaan dheeraada lagu mariyo
Eh, wallaahi wadamo badan ayaan tagaa wadamada runtii aan dhihi karo wadanka imaaraadka carabta eh, dubai waa meesha ugu fudud ee maaragtay eh, immigrationka laga gudbi karo meelaha ugu adag aan arkay wuxuu ahaa eh, magaalada qaahira ee wadanka eh, eh, masar oo inta badan eh, xoogaa uu iska jiro dee musuqmaasuq nooc kale oo iska jiro oo inta badan lagu celiyo iyo waxaan em, hadda toban sano ka hor waxaan u safray eh, magaalada qudus ee barakaysan ee jerusalem Eh, runtii eh, laba saacadood ayay igu qaadatay inaan ka gudbo eh, dhanka i- immigrationka
waa tahay ninkaasi waxkaas waxa uu ahaa cabdinaasir ismaaciil soola oo suxufi madax bannaan kuna sugan magaalada london khadka telefoonka wuxuu ugu waramayey sahra ciidle nuur
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan raalli ahaada dhegeystayaal hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in raalli ahaada dhegeystayaal inay qaadan doonto ilaa lix bilood oo kale in si dhab ah loo ogaado xidhiidhka ka dhexeeya fayraska cudurka siika iyo caruurta ku dhalanaysa madaxa yar hay-adda w h o waxay sidoo kale hayintaasi ku dartay in laga shaki qabo xidhiidhka ka dhexe fayraska siika iyo xanuunka burburiya murqaha ilmaha yar waxaa haaruun macruuf ayaa inoo soo koobaya warbixin ay wariyaha v o eda liisa shaleen ay soo dirtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in ka badan afartan wadan in laga helay fayraska zika waxayna sheegtay in laba wadan oo ka mid a afartankaasi wadan oo kale ah brazil iyo faranj bolonesiya uu cudurku saameeyey maskaxda dadka uu ku dhaco w h o waxay sheegtay inay xaaladdu aad u daran tahay waddanka brazil oo laga diiwaan geliyey in ka badan afar kun iyo toddoba boqol oo kiis oo ah caruur qabta fayraska zika islamarkaana ku dhalatay madax yaraan ama dhaawac soo gaadhay maskaxda w h o waxay sheegtay in siddeed waddan oo ka mid ah afartankaasi waddan lagu arkay fayraska zika oo saameeyey muruqyada iyo jidhka carruurta bruce elward waa madaxa w h o u qaabilsan cudurrada faafa iyo xaaladaha degdega wuxuu sheegay inaan weli si dhab ah loo xaqiijin in xiriir uu ka dhexeeyo fayraska zika iyo dhaawaca maskaxda soo gaadhaya waxa uu sheegay in xiriirka ka dhexeeya fayraska zika iyo dhaawaca maskaxda macluumaad badan laga heli doono marka ay dhalaan ilaa shan kun oo haween ah oo uur leh dalka kolombiya kuwaasi oo qaba fayraska zika waxa uu sheegay in markii ugu horreysay haweenkaasi uu ku dhaco fayraska zika ay ahayd bishii oktoobar intaasi wixii ka dambeeyeyna uu cudurku sii faafay Now, women who would have been exposed at that time would probably, in the first trimester, which is what we're most worried about, would probably deliver in June. So that waxa uu yidhi haatan haweenka laga yaabo inay fayraska qaadeen xilligaasi waxay ku jiraan saddexdii bilood ee u horreysay uurka waana tan aan ka walaacsannahay ayuu yidhi waxayna dhalmadooda ku beegan tahay bisha juun waa xilli ay naga xigto afar ama shan bilood waa taa sababta aan u sheegay inay qaadan karto lix ilaa sagaal bilood in lagu ogaado xiriirka ka dhexeeya ugu dambaynna waxay soo bixi doontaa xagaaga bruce aylward waxa uu sheegay in dhowr baaritaan oo lagu sameeyey carruurta ku dhalatay madaxyaraanta lagu arka inay qabaan fayraska zika waxa uu sheegay in sidoo kale baaritaanka lagu sameeyey carruurta ku dhalatay muruqburburka ay ka soo baxeen natiijooyin kuwaasi la mid ah oo muujinaya xiriir ka dhexeeya fayraska zika iyo xanuunkaasi w h o waxay sheegtay inay ilaa haatan aaminsan tahay in xanuunka maskax yaraanta uu ka yimaado fayraska zika ilaa intii laga helaya caddaymo taasi ka duwanna ay fikirkaasi ku taagnaanayso haddaba intaasi inta ka horraysa w h o waxay sheegtay in sida ugu wanaagsan ee lagula dagaalami karo fiditaanka fayraska zika ay tahay in bulshooyinku ay ka fogaadaan meelaha uu biyuhu ku ururo islamarkaana ay kaneecadu ku badan tahay hay-adda w h o waxay sidoo kale dadka ugu baaqday gaar ahaan haweenka uurka leh inay iska difaacaan qaniinyada kaneecada iyagoo xiranaya dhar dhaadheer islamarkaana ku seexanaya sariiro lagu xiray marag kaneecada albaabada iyo daaqadahana ay ku xirnaadaan shabaq meelihii la awoodo mahadsaned haroun macruuf oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o eda liisa shlein ay noo soo dirtay
waa tahay dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america boqolaal qof oo wadada oo cabashooyin xoogan sameynaya ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada qaahire ee dalka masar maalintii shalay iyagoo si weyn uga soo horjeeday wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi banaanbaxyadan ayaa daba socday dad ay toogteen ciidamada amniga dowladda ayaa ballan qaaday inay wax ka qabanayso dilalka aan sharciga ahayn xuseen saxnuun ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada qaahire dadka isku soo baxay oo aad u caraysan ayaa gooyay waddooyinka soo gala xarunta ciidamada amniga ee magaaladan qaahira xilli ay ka soo laabteen aaska meydka wiilkaasi dibadbaxyaasha ayaa sitay boror ay ku qoran yihiin halkudhegyo ay ku diidan yihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidamada amniga ee dowladda waddankani qaar ka mid ah dadka isku soo baxay ayaa ku baaqayay in ciidamada ay joojiyaan rasaasta nool oo ay la beegsanayaan dadka shacabka ahi dhinaca kale madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax al siisi ayaa sheegay inaan la aqbali karin xadgudubyada ay ku kacayaan xubno ka tirsan booliska masaarida madaxweyne al-siisi ayaa hadalkaa sheegay xilli uu kulan kula qaatay wasiirkiisa arrimaha gudaha maajid cabdulkhafaar magaalada sharmal sheekh ee dalkani afhayeenka madaxtooyada masaarida calaa yuusuf ayaa warfideenka u sheegay in madaxweyne al-siisi ugu baaqay baarlamaanka waddankani inay wax ka bedelaan qaanuunka u degsan ciidamada booliska muddo toban maalmood gudahooda si loo yareeyo xadgudubyada ka dhaca xubno ka tirsan ciidankaasi madaxweynaha dowladda masar ayaa ugu dambayn farta ku fiiqay in ciidamada amniga yihiin kuwa naftooda u huray ilaalinta amniga dadka iyo dalkaba mana la aqbali kara buu yidhi inay laayaan shacabkii ay ilaalinayeen maalintii khamiisi ayay ahayd markii wiil dhowr iyo labaatan jir ah oo lagu magacaabo sayid cali ismaaciil uu ku geeriyooday xaafadda darbul axmar ee magaaladan qaahira kadib markii askari boolis ah rasaas uu hubiyey xilli uu gaari kaxaynayay marxuumkaasi geerida wiilka kadib dhalinyaro caraysan ayaa xoog ku jiray isbitaalka la dhigay meydka wiilkaasi dilka kadib wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay inaan la aqbali karin falka nuucaasi ah islamarkaasina tallaabo adag laga qaadayo askariga geystay dilkaasi arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili hay-adaha xuquuqda aadanaha ee waddankani iyo kuwa caalamiga ahiba hore ay u sheegeen in booliska masaarida ay galeen dembiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha inkastoo xukuumadda masaarida si weyn ay u diiday arrinkaasi xuseen saxnuuni v o a qahira
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington hay-adda cuntada ee qaramada midoobey ee w f p ayaa sheegtay in ay qorsheynayso howl gurmad ah oo gargaar biniaadaminimo oo dhinaca hawada looga soo daadinayo magaalada deral zur dadka ku dhaqan magaaladaasi oo ku taala bariga dalka syria hay-adda w f p waxay intaasi ku dartay inay rajeynayso howlgalkaasi inuu bilowdo toddobaadka dambe dadka ku nool magaalada ayaanay cunto u gudbi karin muddo ku dhow laba sannadood waxaana laga dayrinayaa xaaladooda nololeed liisa shalen ayaa warbixintan jineefa ka soo dirtay waa kan mar kale haaruun macruuf hay-adda cuntada ee qaramada midoobey ee w f p waxay sheegtay inay qorshahaasi uga shaqaynayso si deg dega waxay sheegtay hay-addu in markii ugu dambeysay ee magaalada dayr azuur ay cunto gargaar ah gaadho inay ahayd bishii mey labada kun iyo afar iyo tobanka afhayeenka w f p batina lushar waxay sheegtay in howlgalkaasi hawada looga daadinayo cuntada loogu talagalay inay gaadho ilaa laba boqol oo kun oo qof kuwaasi oo ay u suurtogeli weyda inay helaan cunto daawo iyo weliba agabka kale ee muhiimka u ah nolosha iyadoo sidaasina ay sameeyeen maleeshiyada islaamic state ama isis ee ka taliya deegaankaas batina luusha waxay sheegtay in ururka isis ay ku gacan saydheen inay wax gargaar bani'aadminnimo ah u oggolaadaan magaaladaasi in la gaadhsiiyo waxay tidhi howlgalkani waxa uu ahaan doonaa mid meel sare oo hawada ah laga daadiyo gargaarkaasi bani'aadminnimo ee loogu talagalay in lagu badbaadiyo nafta iyadoo la adeegsanayo baarashuud waxay sheegtay in hay-addu ay adeegsan doonto diyaarad khaas ah oo loo qalabeeyey inay fuliso howlgallada noocan ah diyaaradaasi oo meel fog oo sare oo hawada ah ka daadin doonta raashinkaasi waxay sheegtay inay hawshan ka qayb qaadanayaan shaqaalo diyaaradeed oo si weyn khibrad ugu leh howlgallada noocan ah batina luushar waxay kaloo intaasi ku dartay in howlgalkani uu adeegsan doono shirkad ka diiwaangashan hay-adda w f p oo khibrad u leh sida hawada sare cuntooyinka looga daadiyo shirkaddaasi oo hore uga soo howlgashay waddanka koonfurta suudaan islamarkaana taqaana sidii si ammaan ah cunto loogu daadiyo goobaha ay cadaawaddu ka socoto waxay sheegtay in hay-adda laanqayrta cas ee dalka siiriya ay isku dubaridayso gargaarkaasi hawada laga daadinayo waxay sheegtay in cuntada ay damacsan yihiin inay daadiyaan ay tahay mid soo gaadhay hay-adaha gargaarka degaanada ay ku leeyihiin gudaha siiriya waxay sheegtay in howlgalkan cuntada lagu daadinayo uu yahay mid degdeg ah sababtoo ah nolosha ciriiriga ay ku nool yihiin dadka rayidka ee ku nool magaalada dayrazuur waxay tidhi waxaan ka warqabnaa in cuntadu ay si aad ah ugu yar tahay dadka ku nool magaaladaasi inkastoo ayay tiri diyaarado milatari oo helikobter ah ay mararka qaarkood si dhuumasho ah ku geeyaan raashin kaasi oo lagu gado qiimo aad u sarreeya waxay sheegtay in meelaha qaarkood uu qiimaha cuntadu lix iyo toban jeer kor u kacay taasina ay ka dhigan tahay in inta badan dadka ku nool magaalada aysan awoodi karin inay cunto helaan sidaasi darteedna ay u baahan yihiin gargaar iyo gacanqaba deg deg ah batina luushar waxay sheegtay in howlgalkan lagu daadinayo cuntada ay tahay tallaabadii ugu dambeysay ee lama huraan ah waxay sheegtay in hay-adda w f p ay door bidi lahayd inay gargaar cunto ah ay mariso dhulka taasi oo ka kharash yar islamarkaana ka amni badan hase yeeshee bay tidhi in cunto dhulka la mariyaa xilligan waa mid aad khatar u ah sababtoo ah halista suurtagal ka dhigi waayey in cunto gargaar ah loo mariyo magaaladaasi dayrazuur dhinaca dhulka
mahadsaned haroun macruuf oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda liisa shaleen ay jeneefa ka soo dirtay haatanna kusoo dhowaada ciyaarihii maxamuud mascade iyo haruun macruuf
todobaadkan horyaalkii dalka ingiriiska waa laga nasanayaa taa bedelkeeda waxaa la ciyaarayaa koobka faca weyn ee la yidhahdo f a kaabka oo kooxaha dalka ingiriiska heerar kala duwan ay ku tartamaan maanta dabcan kulamada dhacaya waa kulamo kooxo waaweyn ay iskaga hor imaanayaan qaarkood halka kooxaha kale ee ka qaybgelayana ay weli kamid yihiin kooxaha heerka labaad matalan kooxda arsenal gurigeeda waxaay kusoo dhaweyneysaa kooxda hol city oo ah koox dabcan ay aada iskugu soo aadayeen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay guriga arsenal ayaa lagu ciyaaraya kulanka kale isna waxa uu dhex maraya kooxaha watford iyo leeds united leeds united dabcan waxay kamid ahayd kooxaha magaca weyn ee dalka ingiriiska beri haddase waxay kamid tahay kooxaha heerka labaad oo guriga watford ayaa lagu ciyaaraya reading iyo westbromwich albion ayaa iyaguna kulmaya bournemouth iyo everton oo ah laba kooxood oo iyagu ka tirsan horyaalka dalka ingiriiskana kulanka ugu dambeeya xilliga habeennimada ee waddanka soomaaliya dhici doona ayay labadaasi kooxood iyo nafkooda isugu gelin doonaan waayahay marka ciyaaraha kale dhacaya maalinta axadda berita waa kuwey kulamada dhacaya waa saddex kulan ee blackburn rovers ayaa gurigeeda waxay kula ciyaareysaa kooxda westham united tottenham hatisba iyo crystal palace oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada londonna garoonka whitehart lane kooxda tottenham ayay ku kulmayaan hase ahaatee kulanka toddobaadku waxa uu dhex maraya kooxaha chelsea iyo manchester city oo ah laba kooxood oo sumcad iyo magac ku leh horyaalka dalka ingiriiska hase ahaatee sanadkan kooxda chelsea ay hoosodhac ku yimid walow dhowrkii kulanee ugu dambeysay ay madaxa lasoo kacaysay halka kooxda manchester city oo kooxaha waaweyn ee dalka ingiriiska ka midana dhowrkii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka dalka ingiriiska ee laga badinayay marka kulankaasi waxau noqon doonaa kulan xiisihiisa leh waxaana loogu wada ciyaarayaa garoonka ee chelsea ee stanford bridge iyadoo labadan kooxood ay ka imaanayaan guuldarrooyin kasoo kala gaaray ee horyaalka dalka ingiriiska iyo horyaalka qaaradda yurub oo chelsea laga soo badiyey ee toddobaadkii na dhaafay gudihiisa waayahay sanadkan aada buu xiise badan yahay horyaalka dalka talyaaniga bal sababta noo sheegaya ciyaaraha dhacaya dabcan horyaalka talyaaniga waxaad moodaa sidii hore inuu hadda kasoo kabsanayo waxaana taa laga dareemayaa halkii kooxda yuventus ay iska lahaan jirtay horyaalka ee dalkaasi talyaaniga in sanadkan aad moodo kooxda napoli in ay la xafiltamayso habeenkii xalay ahaa goor dambe oo ay kooxaha na kooxaha bolonia yuventus wada kulmeen kooxda yuventus waxay iska khasaarisay fursad ay kusii dheerayn kartay dhibcaha ay ka sarreyso kooxda ee napoli sidaasina waxa ay ku lumisay laba laba dhibcood oo eber iyo eber bareejo ah ay waxa ay la gashay kooxda bolonia kulamada ee maanta dhacaya kooxu iskaga hor imaan doonaan waxaa kamid a waxaa la ciyaarayaa laba kulan oo keliya oo heles verona iyo kieva verona ayaa kulmaya inter milanna sambadoria ayay garoonkeeda kula ciyaareysaa waxaa laleeyahay ciyaartaasi waxaa goobjoog ka ah macalinkii hore ee kooxda inter milan haddana chelsea ay soo ceerisay jose marino laakiin kooxda napoli oo maalinta axad maalinta isniinta ciyaari doonta waxay la ciyaareysaa kooxda ac milan haddii markaa napoli ay badiso waxay dib usoo ceshan doontaa hogaanka horyaalka dalka talyaaniga oo hal dhibic ayay kooxda yuventus oo fursadeedii xalay aan ka faa'iideysanay ka hormari doontaa waayahay haatan ugu dambeyn waddanka sbain iyo ciyaaraha dhacaya maanta kulamada maanta dhacaya waddanka sbain harunow waxaa ka mid a haddii aan si kooban kugu sheego las palmas barcelona ayay soo dhaweyneysaa sbanyol deportiva la caruna ay sirdin doonaan real batis sporting rion saltivigana ay baar hase ahaatee xalay waxaa saddex iyo eber gitaafa kaga badisa kooxda levante
waa hagaag maxamuud mascade iyo haruun macruuf ciyaarihii ayay inoo qaadaadhigayen halkaad nagala socotaan waa v o a washington gabagabada idaacadda ayaynu kusii dhownahay haruun oo qodobkii warka ugu weynaa mahadsanid sahraad guddiga doorashada ee dalkaasi ugandha ayaa sheegay in natiijada kumeel gaarka ilaa haatan soo baxaysa ay muujinayso in madaxweyne yuweri museveni uu ku horeeyo tirinta codadka uuna haysto ilaa boqolkiiba lixdan iyo saddex halka ninka kusoo xiga kiisa bazigia uu isna haysto boqolkiiba soddon iyo saddex sida dhinaca kalena mister kisa bazigie ayaa ku jiray xabsi waxaana booliisku hadda sheegeen in la geeyey gurigiisa islamarkaana aysan saarnayn xayiraad xarigiisa shalay oo markii labaad la xiray waxaa cambaareeyay dowladda maraykanka oo ugu baaqday madaxweynaha waddankaasi uganda yuweri museveni inuu wax ka qabto ciidamadiisa amniga madaxweynaha waddankan barack obamana waxa uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha turkiga tayib erdogan isagoo uga tacsiiyey qaraxii maalintii ka dhacay maalintii arbacadii magaalada ankara oo ay ku dhinteen sideed iyo labaatan qof haruun oo guud ahaan idaacaddii waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno waa saare ciidla nuur iyo haruun macruuf oo idinle sidaa iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.